haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa kaalin intee la eg ayaa hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan gargaarka bani aadamnimo ee loo fidiyo dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay waxyeelada u geystaan barnaamijka waxaa marti ku ah cabdulaahi nuur cismaan oo ah madaxa hormuud salaama foundation oo hadda ku sugan magaalada tan london kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdulaahi waa dhawahay ridwan waa dhawahay waa mahadsan tahay waayahay aada iyo aad baa umahadsan tahay waktigaaga sideedii sano ee ugu dambeysayba waxaad ka shaqaynaysay arrimaha gargaarka kaalin intee la-eg ayay kula tahay in hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan caawinta dadka soomaaliyeed ee mararka qaarkood dhibaatooyinku ay soo wajahaan waad mahadsan tahay ridwan runtii sidaad la socotid dalka soomaaliya waxaa ka jirtay xasilooni darri iyo iyo colaadaha rayaadiyey ilaa iyo sameynkii lasoo dhaafay ku dhawaad ilaa iyo soddon sano halkaas waxaa ku burburay adeegii guud oo ay qaban jirtay hay-adaha kala duwan ee dowladda kadib waxaa bil waxaa mataqaanaa kaalintaas buuxiyey hay-adaha gaarka loo leeyahay gaar ahaan ganacsatada amaba waxaa loo yaqaano afka qalaad private sector-ka ayaga oo runtii kaalin mugla ka qaatay inay ka shaqeeyaan howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba islamarkaasna waxa ay noqdeen cidda ugu horeysa ee ka jawaabtay markaas oo culays ama xaalad adag ee lasoo gudboonaato dalka soomaali ee dadka soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd abaaraha haddii ay ahaan lahayd barakaca ka dhasha ama dagaalo ama daadad ama abaaro intaba marka runtii markii dhankaas laga fiiriyo waxa ay uga jiraan kaalin aada iyo aada u muhiim ah tusaale hadda fatahaadyada ugu dambeeya ee ka socda dalka gurmudka wax hoogan waxaa geysanaya waa gana waa dadka soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan ganacsatada tusaale sanadkada aan soo dhaafnay laba kun iyo sagaal iyo tobankii sidaala socotay daawada fogle ayaa ka dhacay gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe iyo qeybo kamid a gobolka bay isla markiiba waxaa la sameeyey guddi ay hogaaminayaan ganacsatada ee culimada iyo ka kooban bulshada rayidka ah oo loo bixiyo guddiga gurmudka fatahaadaha waxaa la aruuriyey lacag runtii aada iyo aada u baaxad weyn taas oo mataqaanaa laga soo aruuriyey dhammaan dalka qaybihiisa kala duwan goboladiisa kala duwan iyo xitaa soomaalida ku nool qurbaha intaba marka dadka privateka gaarka ah iyo runtii waxa ay yihiin dadka halbowlaha u ah nolosha ka jirta dalka soomaaliya waayahay marka laga hadlayo xaaladaha gaarka ah sida abaaraha ama fatahaada waxaa la socotaa hadda lafteeda in meelaha qaarkood laga cabsi qabo inuu webigu kusoo fataho meelaha qaar waxaa suuragal ah in webigiiba uu kusoo fatahay gurmadka iyo gargaarka hay-adaha aan dowliga ahayn ay geystaan ma la dhihi karaa wuxuu ku kooban yahay oo keliya xaaladaas deg dega iyo inay dadka raashin la gaaraan iyo in waxyaaba kooban oo keliya ay bixiyaan laakiin aydan ka fakerin sidii waxyaabaha dhacaya aanay mar kale dib ugu soo noqon lahayn
waa maadsantaha runtii waxqabadka ama taageerada ay geysanayaan dadka hay-adaha gaarka ah ama ganacsatadu gurmadkaa keliya ma ahan runtii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo nolosha ayaga ayay ku tiirsan tahay booradii ugu dambeysay soo saareen bangiga adduunka wuxuu leeyahay sagaashan iyo toddoba boqolkiiba dhaqaalaha soomaaliya waxa uu ku tiirsan yahay waa baraafish katarka mataqaana ganacsiga gaarka loo leeyahay midda labaad qorshahan ku saabsan waxa la yidhaahdo in arrimahan soo noqnoqonaya oo ay kamid tahay abaaraha oo ay kamid tahay daadadka ay kamid tahay colaaduhu cidda qorshe mataqaana muddo fog ka dejin karta waa waa dowlad marka meeshaasi runtii kaalintii dowladda ayaad muddaa inaysan aysan sidii la rabay aysan ahayn private sector-ka sidiisuba ayaga dee booska dowladda ma geli karaan oo shaqadii dowladda loogu talagalay ma qaban karaan hase ahaatee waxa ay geysanayaan waa kaalin mataqaanaa taageero iyo iyo kaalmo marka manaha waxaan oo qorshe wakti fog loo dejiyo ah runtii qorshe oo manaha hay-adaha maamulka oo dowliga ah iska leh ama haddii ahaan lahayd reer gobol ama reer heer degmo ama heer mataqaana federaal intaba waayahay markay wax Ee, dhacaan dad- inta badan aad qeyb ayaad ka tihiin inaad dowladda la fadhiisataan inaad kala tashataan sida eh, loo caawin karo ama loogu gurman karo dadka eh, dadka qurba joogta laftirkooda saad sheegtay kaalin mug leh ayay ka qaataan eh, arrimaha noocan oo kale ah. marka wax talooyina ma siisaan dowladda mararka qaarkood ama ma ku adkaysaan in loo baahan yahay in adeegyadii eh, ama kaabayaashii eh, looga hortegi lahaa dhibaatooyinkan in eh, sida ugu dhaqsiyaha badan ama xoogga la saaraba
Eh, runtii eh, markii eh, arrimaha duruubaas ay taagan yihiin eh, tala keliya ma ahan Eh, runtii waxqabad muuqdo oo la taaban karo ayaan ayaan ka geysanaa laakiin waxaan ka hadlayaa waxqabadkaasi waa waa kumeel gaar Eh, tusaale eh, fatahaad waxay ka dhacaysay dhammaan gobolada iyo degmooyinka ee dalka in badan oo kamid ah Eh, cidda biyaha ka saaraysay cidda dadka soo gurmada barakaca mataqaanaa eh, ugu horeyso biraaqda la gaarayso Eh, cidda macnaha gacanta ka geysanaysa in beerahoodii dib loogu fala ama dib ugu noqdaan waa dadka mataqaana eh, eh, soomaaliyeed en, oo ay hogaaminayaan ganacsatadu marka en, runtii eh, arrinta ku saabsan marka waxaa la yidhahdo wakti manaha eh, eh, in eh, waxaan xad joogta ah loo helo waa arrin aad iyo aad u- u- u muhiimsan una baad una baahan mataqaana eh, xirfad iyo aqoon iyo qalab iyo iyo in mataqaana eh, ay ay hogaamiso ay- ay nidaamka inay dowladda ay hogaamiso ay tahay Eh, hase ahaatee eh, ganacsatadu markasta eh, runtii arrimahani waxay yihiin dadka ayaga qudhooda ay kasoo gaaraan culeyska ugu weyn ganacsatada Hmm.
ama dadka gaarka waxay qayb ka yihiin bulshada marka markasta marka uu barkaca yimaado ama eh, ha ha dhaliyo daadad ama ha dhaliyo- ha dhalibiso oraad Hmm.
eh, dadka ay qayb ka yihiin saameynta ay- ay yeelanaysaa ganacsiga ay saameynaysaa waayahay Eh, waxay saameynaysa marka eh, culeysku marka markasta ayaga kana qayb ayuu kaga qabsadaa waayahay inta badan een, sideedii sannadood aad soomaaliya ka shaqeynaysay waxaad ii sheegtay in een, dhinaca barakacayaasha laftirkooda aad aad gurmad u fidisaan Een, ka sokow ar- arrimahan een, ma laga yaabaa in ay ka wanaagsanaan lahayd inaad qoysaskaas danyarta ah aad shaqooyin u abuurtaan ama dee dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta dadka ugu badan ah sidii fursado shaqa ay ku heli lahaayeen
Eh, waad mahadsan tahay Eh, eh, annaga hadda eh, ka foundation ahaan eh, hormuud eh, salaam foundation eh, waa foundationka eh, ka shaqeysa hawlaha xagga horumarinta iyo gargaarka bulshada marka hawlaha aan ka shaqeyno humanitarian ama gargaar keliya ma ahan hase ahaatee waxyaabahan oo humanitarianka loo yaqaano ama gargaarka iyo horumarin iyo, iyo in laga shaqeeyo horumarintu sideeduba waxay isku yihiin waxa loo yaqaano eh, eh, digaaga iyo ukunta Eh, macnaha haddii aan ho- horumarin laga shaqeynin eh, lagama hortegi karo mataqaana xaalada oo oo- oo- oo- oo emergency-ga ah. ayadoo emergency taagan yihiin eh, horumar lagama shaqeyn karo oo ayada oo qof dhimanayo inaad dhahda dhis baan ka shaqeynaya mataqaana waa yaro adag tahay marka culayskaas hordood aa dalka ka jira soomaaliya hase ahaatee annaga waxaan aan ku dadaalnay inaan labada dhinacba wax wax aan aan aan aan ka qabanno way hadba inta suurageli karta Eh, barnaamijyada aan taageerno waxaa kamid a waxbarashada waxaa kamid a caafimaadka waxaa kamid a shaqo abuurka waxaa kamid a mataqaana eh, eh, xirfad in dadka mataqaana loo sameeyo Eh, tusaale sidaad la socotid eh, hormuud eh, waxa ay leedahay scholarship program oo sanadla ah oo eh, sanadkaas loo tartamo oo ah kii ugu horeeya noociisa ah oo si furan arday ay ugu tartamayaan Eh, sidaa la socotid eh, sanadka hore dhammaadkiisii eh, eh, hormuud iyo salaam bangi waxa ay ay ay ay ay ku dhawaaqeen in shan milyan oo doolar lagu abuuri doono shaqo saddex sano ay soo socota eh, eh, eh, dadka aan shaqo haysanin gaar ahaan eh, dhalinyarada Eh, waxaa jira iskuol yahdo brood technical school oo oo lagu barto farsamada gacanta qeybaheeda kala waaya duwan.
cabdillah haddaa halkaas kaa dhex galo ee, hormuud laftirkeeda mararka qaar eh, lagu tuhumaa ama lagu eedeeyaa eh, in eh, shaqooyinkii ay is- isku koobtay oo oo shaqooyinkii ay dad kale qaban lahaayeen iyadu ay maaragtay eh, xoog ku haysato arrintaas ma jirta
Eh, horta runtii eh, horta mid aad inuu in in in la fahmo muhiim waaye Eh, soomaaliya waxaa ka jira waxa la yidhaha free market macnaha ganacsigu waa xor Eh, qof kasta wuu ganacsan karaa wuxuu doonoon ka ganacsan karaa Eh, cid oo cid gooni u xiran karta ma laha cid monopoly wax ku qabsan kartana ma laha monopoly sideedan waxaa la yidhaahdaa marka qof la yidhahdo qofkaas unbaa waxaa ka ganacsan kara oo cid kale kama ganacsan karto marka taasi soomaaliya kama jirto oo waa free market laba hormuud macnaha waa shirkad ay leeyihiin saamiley soomaaliyeed oo dhowr iyo toban kun haatan maraaya Eh, waxa ay ka shaqeysaa isgaarsiin waxaase jira barnaamijyo ama qaybo kale oo ay maalgelin ku sameyso si baahi jirtay looga jawaabo labo in shaqo la abuuro saddex in dib u dhiska dalka mataqaana ee hormuud laga noqdo barnaamij kasta oo xukuumad maalgelisay ama taageertay waxaa keentay baahi tusaale ee bankiga salaam waa bankiga ugu horeeyey oo private loo leeyahay oo dalka laga sameeyo ma jirin banki tusaale hormuud waxa ay maalgelin bangiyo kalea jira dabcan oo iyagana ay leeyihiin sharikado kale oo oo beeko manaha ayada manaha waxay ku leedahay sheer ganacsi kalaa sheer kule markii la bilaabayo beeka korontada halkii kilowaad wadanka soomaaliya wuxuu ka ahaa hal dhibic soddon centi oo dollar maantana average-kiisa wuxuu ka hooseeyaa zero point mataqaana afartan cent ayuu ka hooseeya taas macnaheed uu yahay inuu hoos u dhacay boqolkiiba laba boqol iyo xoogaa tusaale adeega hadda la yihahdo mobile serviceska oo mobile moneyga oo e v c-ga wuxuu yahay adeeg bulsho oo halbowli u ah nolosha dadka soomaaliyeed qayb ka geystay kobaca dhaqaalaha had sidaan usocod haatan hayadaha caalamiga ah xitaa raashinka iyo deeqa ay keeni jireen raashinkaa waxay ku badeen in lacag keenaan lacagtaasi waxay samaysay dhaqaalaha dalka ay kobcisay waxay kor u qaaday mataqaana dadka inay wax iibsadaan waxa ay qayb ka geysatay Waayahay, Cabdulaahi.
ammaan markii raashin la keeno liqo iyo walaas badan iyo amniga ka imaan jiray maanta ma jirto waayaha waqtiga waqtigaana haya waxaa keenta baahi hase ahaatee soomaaliya maadaama ay tahay free market qof la dhihi karo waxaas mana bulka haysa ama ku haysan karaa ma jiro waayaha waqtigaana haya dee marar fara badan laftaadu waad booqatay eh, meelaha ama xarumaha ama goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah Een, bal haddii aad ka sheekaysa adoo soo koobaya khibradaada ah waxa indhahaagu ay arkeen iyo duruufaha ay dadku la nool yihiin
Eh, runtii dadka barkacyaasha ah ee jooga gudaha soomaaliya dhibaato aada iyo aada u xoogan ayaa haysato ayadoo guud ahaanba dadka soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay dhibaatadaas ay haysato oo hadda ay jiraan dad badan oo magaalada gudaheeda degan eh, oo aanan barkacyaal ahayn oo aan quturyoonkii heli karin shaqaysan karin noloshan ay ku adag tahay barkacyaashu ayaga eh, maxaa weeye eh, waxay usoo barkaceen siyaabo kala duwan qaar coladaa soo barakiciyey qaar daadaa soo barakiciyey marka waxay ku nool yihiin nolol runtii aad iyo aada u adag ee ma haystaan mataqaana tasiilaadka ubaahnay nolosha ay kamid tahay horiga ay kamid tahay biyo nadiifa ay kamid tahay mataqaana amni ay kamid tahay waxbarasho ay kamid tahay caafimaad intaba marka eh, waxay leeyihiin waa waxay u wada badan yihiin qoysas arrintaasi marka waxa ay ay ay ku haystaan noloshooda eh, iyo gaar ahaan caruurta ee nolol aada u adag Eh, runtii eh, kaalmada ama gargaarka la gaarsiinayana wuu xadidan yahay baahidoodana ma wada kaafin karo arrintaas marka runtii waxaa ka taagan culeys aada iyo aada u weyn Eh, taa waxaa sii dheer meelaha ay degan yihiin way kusoo barakeen waa dhul gaar loo leeyahay dhulkaas ay degan yihiin markii cidda la soo baahato waa in laga barakiciyo ay ka barakacaan marka barakactu barakac ay ay ku jirtaa ilaa haddana runtii in xal waara loo helo eh, ma dhicin
aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Salaam.
toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdulaahi nuur cismaan oo ah madaxa hormuud salaama foundation oo hadda ku sugan magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabad